habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo talaado ah bisha agosto waa kow sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaalidcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah puntland oo u dabaaldegaysa shan iyo labaatan guurada ka soo wareegtay aas-aaskeeda horumar baa marka asaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka ah oo biyosinti ah oo korontadii ah wax badan baa ka samaysay waagaa bilowga ah waxbarashada dugsiye hoose iyo dugsiye dhexe iyo dugsiye sare oo secondaria oo teelteel ah baa ka jiray macnaha meelo kooban oo dalkaaba bay ka jireen waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada al-shabaab mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay ayagu haysteen oy degnaan jireen mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suu soo qarsaday uu naftiisa halligo marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka faransiiska iyo talyaaniga ayaa talaadada maanta ah muwaadiniintooda iyo dadka kale ee yurubiyaanka ah ka daadgureynaya dalka nijer lix maalmood kadib markii ay milatarigu xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi ku yaala gobolka saaxil ee ay kooxaha argagixisadu halakeeyeen ayna bilaabeen in ama ay bilowdeen banaanbaxyo lagu diidan yahay faransiiska madaxweyne maxamed baazuum ayaa lagu sameeyey afgembi ah kii saddexaad ee sannado gudahood ka dhaca gobolkaasi saaxil taasi oo walaac gelisay faransiiska oo horay nijeer u soo gumaystay iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah kadib markii ay banaanbaxyaal caraysan axaddii ku soo aruureen bannaanka safaaradda faransiiska ayna nijer ku eedaysay in faransiisku uu maleegayo faragelin military ayay baris waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in dalkaasi ay ka soo saarayso dhammaan muwaadiniinteeda waxayna sheegtay inay daabulayso muwaadiniinta kale ee kasoo jeeda dalalka kale ee yurub ee nijer ku sugan waa markii ugu horreysay ee daadgurayn sidan u baaxad weyn uu faransiisku muwaadiniintiisa kaga soo qaado mid ka mid ah dalalka uu soo gumaysan jiray ee gobolka saaxil halkaasi oo ilaa labadii kun iyo labaatankii ay afgembiyo ka dhaceen dalalka maali iyo burkina faso saraakiisha bakistan ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen una sheegeen v o a in tirada dadka ku dhintay qaraxyadii ismiidaaminta ah ee xaddii lala beegsaday isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi ee haatan gaartay konton iyo lix qof qaraxa ayaa dhacay intii uu socday shirweynaha shaqaalaha ee xisbi diimeedka jamaacatul culamaa ul islaam oo ka dhacayay magaalada khaar ee gobolka qabaa'ilka ee bajuur oo u dhow xadka bakistan ay la wadaagto afghanistan dadka tiraysan ayaa isniintii bilaabay inay aasaan dadkoodii ku dhintay qaraxaasi kooxda xagjirka ah ee daacish ayaa mas-uuliyadda weerarka ku sheegatay fariin ay isniintii baahisay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa si kulul u cambaareeyey weerarka sidoo afhayeenkiisa farxaan xaq isniintii u sheegay warbaahinta golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ku tilmaamay qarax mid fulaynimo ah waxayna tacsi u direen qoysaska dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo dowladda bakistan ugu dambeynna dowladda imaaraadka carabta ayaa taladada maanta ah sheegtay inay ogolaan doonto in kooxaha u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay isku soo baxyo nabadeed ka dhigaan shirka qaramada midoobey ee cimilada oo sanadkan ay martigelinayso dalkan saliidda qaniga ku ah oo martigelinaya shirka coob labaatan iyo sideed ee qaramada midoobey oo ka dhacaya magaalada ganacsiga caanka ku ah ee dubai bilaha nofembar ilaa disembar ayaa waxaa dalkaasi uu doonayaa in ruqsad loo qaato banaanbaxyada waxaana uu mamnuucay banaanbaxyada uu u arko inay carqalad abuurayaan dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in wadahadalka cimilada ee qaramada midoobey ee sanadkan ay kooxaha deegaanka u ololeeya u ogoshahay madal ay si nabad ah isugu soo baxaan ayna ku muujiyaan in codkooda la maqlo warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale ee idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan aynu ku horeyno puntland maamul goboleedka puntland ayaa maanta u dabaaldegaya shan iyo labaatan guurada ka soo wareegtay markii maamulkaasi dhidibada loo taagay puntland ayaa ka mid ah gobolada soomaaliya ugu xasiloon dhowaanna maamulku waxa uu ku guuleystay inuu doorasho qof iyo cod ah ka qabto soddon degmo oo ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale maamulku xiriir wanaagsan lama lahan dowladihii ama lama lahayn dowladihii federaalka ee dalka isaga dambeeyey qaarkood arrimahan ayaana ka waraystay doctor cabdirasaaq cusmaan jurille oo ka mid ah aasaasayaashii puntland xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladda federaalka kana mid ah la taliyaasha waana la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhinaca dimuquraadiyadeynta iyo dowlad wanaagga jurille ayaa sidoo kale waxa uu yahay guddoomiyaha guddiga maamulka xarunta cilmi baarista iyo wadahadalka ee b d r c
kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii kowdii august baa halkan garowe waxaa lagu qabtay shir shirkaas lagu asaasay maamul dawli ah oona saddexdiisii xarig sharci dejinta sharci dejinta oo legislativekii ah iyo maamulka sharciga oo cadaaladda iyo garsoorkii ah iyo flint intiiba halkaana lagu asaasay madaxweynihii ugu horeeyey waxaa loo doortay cabdullaahi yuusuf axmed ilaahay haw naxariisto marka intaas lagu jiray abaabulka oo puntland in laga asaaso dowlad in laga dhiso doodo badan bay gashay xoog ah baa maskaxda loo shiilay waxaa jiray dhowr fikradood oo kala duwan fikraddu waxay ahayd soomaaliya sida la isugu keeni kara oo qura waxa weeye in qolo walba aagga ay degan tahay nabad laga abaabulo dadka la heshiisiiyo dhulka ay iska dhigaan maamul dawligana sameeyaan markii maamulkaa dawligaa meel walba ka samaysmo waxaas marka lagu tashaday oo dadkii halkan joogay ay yidhaahdeen talada saxa oo lagu dhisi karaa dowlad soomaaliyeed oo laysugu soo celin karaa dalka dadka ku nool oy mar labaad u noqon karaan dowlad qaran oo soomaaliya loo yaqaan waxa weeye in aad kasta ay ka samaysanto dowlad nabadda ka adag maamulka meeshaas adeegyadii loo baahdaa loo baahnaa oo dhan maaragtay soo celisa kadibna intaas aad oo ay dowladahaas ka samaysmeen in hal meel laysugu keeno waa tahay wasiir jurille waxaad soo sharaxday sida ay ku timid fikraddaasi kun sagaal boqol sagaashan sideedii hadda labaatan iyo shan sana laga joogaa adigoo soo koobaya bal maxaa uga hirgelay puntland maamulkaasi cusub waxii uu ku haminayay muddadaasi uu jiray maxaase caqabada ah oo soo wajahay horta ogow dowlad markii meel ay ka jirto dowladdaas waxa ay inta badan sharciga dastuurka halkaan laga sameeyey wuxuu qorayaa dowlad kasta xukuumadda ha ahaato baarlamaan ha ahaatay shan sano ayaa waktigooda laga dhigay oo dastuurka ku qoran shan madaxweyne oo min shan sano ah madaxweynaha ugu dameeyay hadda oo ay ka dhammaanayso janawari sideedeeda baa soo maray dalkan taas macnaheedu waxa weeye dowladahaas madaxweynihii ugu horeeyey cabdullaahi buu ahaa allahu naxariisto madaxweynihii ku xigay cabdan muuse ahaa isagana allahu naxariisto maxamed cabdi xaashi baa ku xigay isagana allahu naxariisto doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ku magac dheer faroole ayaa ku xigay oo haddeer senator ah dowladahaas mid walbi shan sano shantaas sano mid walbi waxay lahayd qorshe horumarineed oo ay fulinaysay oo baarlamaanka u ansixiyey qorshahaa horumarineed dabcan oo isdaba jooga mid walbi shanteeda markay dhamaystirtan kale ay ku xigaysay waxaa samaysmay maxaan ku idhaha horumar baa marka asaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka ah oo biyo siintii ah oo korontadii ah wax badan baa ka samaysay waagaas bilowga ah waxbarashada dugsiye hoose iyo dugsiye dhexe iyo dugsiye sare oo secondaria oo teel teel ah baa ka jiray macnaha meelo kooban oo dalkaaba bay ka jireen maanta boqolaal jaamacadood boqolaal macaahid maxadyo maxaan ku idhaahdaa tobanaan xarumo cilmi baaris oo b a sidaan hadda adigala hadlayso ay kamid tahay ayaa ayaa abuurmay waa horumar la sameeyey wey muddadaas waxaa kaleeto oo iyadana horumar laga sameeyey danka kaabayaasha dhaqaalaha aeroboortka boosaasood baa la dhisay aeroboortkii waxaa la dhisay garoowe aeroboortkii waxaa la dayactiray gaalkacyo aerobooro yaryar oo kaleeto magaalooyinka baa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey jidad baa la sameeyey waxaa la sameeyey deked hindiya oceanka laga sameeyey oo dekedii garaacaas oo aada la socoto intaas la sameeyey waa horumar weeye laakiin wax ka badan badan ka badan baa la samayn karay intaas oo aan la samayn maxaa sababta aan loo samaynaysaa sababta aan loo samayn waxa weeye dhaqaalo yari dhaqaalo ku filan dalku ma hayn ma helin dibad hadday noqoto wax ka imanaya iyo gudihiisa dakliga kasoo gelaya macnaha dhaqaalaha xaggiisa caqabadka kamid ay ahayd waxay kaloo ahayd caqabada amniga waxu dhimaaya oo ay ka mid yihiin saddex caqabadood oo mid ay shabaab tahay mid ay daacish tahay midna ay tahay burcadbadeedii oo dalka halka kan ay puntland ay xoog uga jirtay ayaa ayaa caqabadahaas ayaa jiray oo dalka soo wajahay oo wuxu dhimay maaragtay horumarkiisa iyo maxaan ku idhaahdaa dhismihiisa dowladda federaalka iyo puntland muddaba waxaa soo noqnoqda madaxweyne kastoo puntland soo mara in khilaaf uu ka dhex dilaaco maxaa khilaafyadan keenaya marka hore mase yihiin maku muuqdaan inay yihiin kuwo la xallin karo oo labada dhinac ay inta ka fariistaan khilaafyadan soo laalaabta ay xallin karaan
horta ogow haddiiba iyadoo dowladdii intay burburdhay dhibaatada weyn oo afrika oo dhan iyo adduunka o dhan ogyahay soomaaliya meesha ay gaadhay dhibaatadii waa la xaliyey dowladda soomaaliyeed baa hadda jirta oo adduunka o dhan aqoonsan yahay oo shaqaysa oo laanaheedii oo dhan u dhamaystiran yihiin oo dakligeeda soo saadha inkastuusa ku fileen oo la kabo sidaas oo kaleeto bay dowlad goboleedyada oo dhan uga jiraan caqabado caqabadahaasna dadka soomaaliyeed waa dad firfircoon waa dad aada u caqli badan waa ka fadhiistaan waa la xaliyaan iyadoo aan dibadda cid looga yeerin halka kan puntland dowladdii ugu horeysay oo la dhisay oo dowladaha federaalka ah oradkood ahayd weeye dhismaha dowlad midka soomaaliya oo weli socod ah aan dhamaystirmin maxaa yeelay dastuurkii aanu degsanay isagoo qabyo ah baanu ku shaqaynayna salooyinkan oo dhan hadda in la qabyo tiro baa laga shaqaynaya oo shaqadiisii socotaa intaas dowlad disku socdo oo dhan waxaa imanaya kala aragti duwanaan baa imanaysa kala aragti duwanaanta ma aha negative ma aha kulligeed negative ma aha marbay constructive tahay maxaa yeelay qalad lagu dhici lahaabaa kala ra'yi duwanaantaas inta la la darso laga laga fadhiisto la baaro meesha ugu habboon oo dalka dantiisa ku jirto oo laysugu iman karo laysku raaci karo aqli calalaqal haddaan loo wada dhamayn aqliyadda isku raaci karo baa la gaaraya taasina horumarkii iyo adkeyntii maxaan ku idhaha dowlad didka iyo horumarkii bay wax weyn ka taraysa
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq cusmaan jurille oo ka mid ah asaasayaashii maamul goboleedka puntland oo qadka telefoonka igu warramayay magaalada laascaanood oo colaad ay ka taagnayd tan iyo dabayaaqadii sanadkii tegey ayaa maanta lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magacdaray s s c khaatumo warbixintan waxaa inoo haya cabdikariim olol
magaalada laascanood ayaa maanta lagu doortay shirguddoonka golaha dhexe ee s c khaatumo doorashadan ayaa waxaa ku guulaystay jaamac yaasiin oo helay shan iyo labaatan cod halka doorashada uu kula tartamaya maxamed yuusuf xasan oo isagu helay labaatan cod sidoo kale halkaasi waxaa lagu doortay jaamac aadan cismaan oo loo doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad sheekh aadan weli cabdi xuseen oo guddoomiyaha doorashadani ayaa ugu horeyn ku dhawaaqay natiijada yaasiin waxaa weeye isaguna shan iyo labaatan cod buu helay isagan ayaa doorashadii ku guulaystay anigu haddaan ahay guddoomiyihii kumeelgaarhka ahaa ee doorashada waxa weeye golaha dhexe runtii aad baan u faraxsanahay maadaama ilaahay i waafajiyey inaan maaragtay soo gaadhsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhammaato waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana guddigii doorashada insha allahu tacaala qabanqaabiyey ee aqoon-yahanada isu ahaa ee hawshaa sida wacan uga qayb qaatay xubnihiina insha allahu tacaala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana uu mahad celinaya insha allah waa isagoo halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada laascano oo jaamac yaasiin ilaahay baa mahad leh inoo dhammeeyey hawshii si nabadgelyo ah oo deggan waxaan u mahad celinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka s s c khaatumo oo ii doortay guddoomiyaha golaha dhexe waxaan u mahad celinayaa xubnihii ii codeeyey iyo kuwii iga codeeyey labaduba waa guulaysteen dhammaanteenna waynu guulaysannay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay suldaan mustafa awseed oo ka mid ah isimada dhaqanka deegaanada sool sanaag iyo cayn isagoona ku dheeraaday doorka isimada dhaqanku ay iska lahaayeen qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama mataqaanaaye waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan baan rabna inaan gaadhno waxaana sabab noqon karta horta nimcada ilaahay maanta ina siiyey inaan laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno aynu inagu khiyaar u leenahay aan cidina inoo soo yeedhinaynin waxa weeye waa nimco maanta waxa weeyaan meeshii ay rabeen bay bahashu soo gaadhay isimadu waxay caddaynayaan golahan maanta la dhisay oo uu hadda uu hoggaankeeda hayo jaamac yaasiin inay xilka ummadda u saaran yahay tikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya inkastaan maqlaya hadda qodob saddexaad baa lagu daray laakiin labada qodob wuxuu muhiimsanaa waxay haddii masiirkan ummadda laga tashanaya in ismada lagala tashado munaasabadan golaha dhexe ee s c khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay ee guddida shan iyo afartanka ee dhowaantiina ay doorteen isimada sool sanaag iyo cayn iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
ururka ay ku bohoobeen wadamada islaamka ee i o c ayaa ugu baaqay wadamada islaamku inay tallaabo ka qaadaan wadamada ogolaada in qur-aanka kariimka ah lagu gubo dhulkooda warbixin ay qortay wakaalada wararka associated press waxaa inoo haya sahre ciidla nuur mas-uuliyiinta ururka iskaashiga islaamka ayaa ku booriyey wadamada xubnaha ka ah ururkaasi inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah wadamada ogolaanaya in meel fagaare ah lagu gubo ama si badheeda loo bahdilo kitaabka qur-aanka kariimka ah tallaabooyinkaasi oo ay ka mid yihiin inay u yeedhaan safiiradooda ururka oo saldhigii dalka sacuudi areebiya ayaa bayaan ay soo saareen kadib shir dhinaca maqalka iyo muuqaalka adeegsiga internetka oo ay wasiirada arrimaha dibadda iskugu yimaadeen waxay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee lagu gubay kitaabka kariimka arrimahaasi oo ka dhacay dalalka sweden iyo denmark oo ay booliisku u fasaxeen dad soo dalbanayay in ay mudaharaadayaan islamarkaana ay gubayaan kula jeesjeesayaan kitaabka qur-aanka kariimka toddobi iyo kontonka wadan ee ururkaasi iskaashiga islaamka xubnaha ka ah ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay go-aan kasta oo lagama maarmaan ah ka qaadaan tallaabooyinka ay u arkaan inay ku habboon yihiin xidhiidhka ay la leeyihiin dalalka sweden iyo denmark iyo weliba wadamada kale ee ogolaada dhacdooyinkan oo kale sida lagu sheegay bayaanka waxa ay sidoo kale ku baaqeen in dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loola dagaalami lahaa islaam nacaybka iyaga oo ku ammaanay dalka kuweyt sida ay u dhiirigeliyeen islamarkaana ay u hirgeliyeen daabacaadda boqol kun oo nuqul oo ka mida qur-aanka kariimka oo loo turjumay afka swidishka si loogu qaybiyo dalkaasi sweden dadkuna ay u fahmaan waxa dhab ahaan uu qur-aanku ka hadlayo qaar badan oo ka mida qodobada ku jira bayaanku waxay ku celceliyeen tallaabooyinkii uu soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ciraaq fu-aad xuseen kaasi oo sidoo kale ugu baaqay qaramada midoobay inay qaado tallaabooyin lagaga hortegayo dhacdooyinkan inay sii baahaan sweden iyo dhanmaarag ma jiro sharci ka dhan ah cayda diin amaba mabaadii gaara iyada oo kor loo qaadayo guud ahaan xorriyatal qowlka gubitaanka qur-aanka kariimka ah ayaa dhowaan dhaliyey banaanbaxyo si cadho leh iyo weliba xidhiidho loo maray dhinaca diblomaasiyadda oo lagu muujinayey sida ay uga soo horjeedaan sii socoshada falalka noocan oo kale ah ee ka dhanka ah islaamka wasiirka arrimaha dibadda ee dhanmark ayaa axaddii sheegay in dowladdiisu ay falanqeynayso arrimaha la xidhiidha xaaladaha sharci ee lagu wajihi karo bahdilka qur-aanka iyo kutubta kale ee diimaha barakaysan iyada oo maanka lagu hayo nacaybka falalkan oo kale ka dhalan kara ee saameynaya wadamada ay dadka ku kacaya falalkaasi ku sugan yihiin
mahadsanid saare ciidla nuur oo noo soo koobaysay warbixintaasi ee qortay wakaalada wararka a p haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
waxaa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinaya wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga kadib weerarkii afariyo labaatankii julaay lagu qaaday askar loo keenay dibu tababaris iyo dibu qalabayn kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho weerarkaasu ay ku dhinteen toddobiyo labaatan askari toddobaatan iyo laba kalena ay ku dhaawacmeen dhaliisha ugu horreysay waxay ka timid guddoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madoobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dembiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sidau hadalka u dhigay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalahayo aada u sharaf badan waa ku jiraan xaqiygad waa ogahay laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga jira arrintaas wax loo dulqaadan karana ma aha waxa uu sheegay aadan madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen waxaan amrayaa waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoog in lagu sameeyo dembiilayaasha isku dhex qarinayo ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududaynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladdan lasoo hortaago intaasaan rabaa inaan yidhaahdo waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad taasna waa u fadhiinaa maalintii sabtida ee aynu soo dhaafnayna mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdirasaaq ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur sida uu u maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad wasiirka meeshaan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadaynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan runtii asagoon ka tacsiyadaynin ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhallinyaraan duugnaa waa fiirinayey badi languagekiisaan fiirinayey wax naxariista ama danqasho xataa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka soomaali ahaan dhallinyaradaas aada ugu danqannay waana na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey waxaan fiirsaday adigoo masegawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd caligaduud masaajid caligaduud intaas qarxayaa ka dhacay dadaa lagu laayay waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqoor oo tictok ka duubaya oo kule iga joojiya iga duubina marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waayo marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aaday ii dhibaysaa maanta sidau u dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkan wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyaddiisa waxaana isagoo ka hadlaya baarlamaanka uu yidhi sidan arrinka ah ee tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda hayo waa daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeyo laga rabo meelkale inuu duuga laga rabo waa xanuun bay lagu haysaa laakiin waxaa la ogaa waxaa ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa toore iiga gelisay ee madaxa maxaasaan iiga yeeshay warkuma lah dagaalaan ku jirnaa annaga intaasi in ka badan furmahay nooga soo dhim maaragtay nooga soo shahiidaa maalin walbaan aasna wiil soomaaliyeedoo mustaqbal leh wiil soomaaliyeedoo hooyo iyo aabbo soo direen wiil soomaaliyeedoo oo oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha ka soo qaadna annaga galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur si uu wax uga weydiiyo dhacdadan balse wasiirku waa uu diiday codsigaasi hase yeeshee wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdifataax qaasim ayaa isna isla doodaasi baarlamaanka ka sheegay in wasaaraddiisu ay ka tacsiyadaynayso masiibada dhacday dad la tuhunsan yahayna loo qabtay waa ka tacsiyadaynaynaa shuhadadii waxawaaye ku dhimatay dhaawacna ilaahay ha u bogsiiyo shifaa caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shuhadadii ay ka geeriyoodeenna waxaweye ay ka shahiideenna ilahay waxaan u baryaynaa inuu qalbiga u booga dhayo ayaan waxaweyaan ilaahay kaga baryaynaa xukuumaddana waxaweye way u tacsiyadaysay shirkii la soo dhaafay khamiislahana warbixin dhammaystiran ayaa laga jeediyey dowladdana waa dowlad hay-ado iyo institutionalized ah hay-adihii ayayna maraysaa joint committeeana waxawaaye baaraayo nabad sugidda ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaandhigana ama taliska ciidanka xoogga dalkana uu ka mid yahay qaar badanoo oo ilaa iyo afar iyo toban ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo taliyihii goobta mas-uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacantaa lagu hayaa biidni illaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeedda loo qariyo iyo sabab loo qariyona waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa waaye waa carruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo askarta ku dhimata kuliyadda jaalasiyaad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada afar iyo tobanka oktoobar oo la dhisay sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka waxayna guutadaasi ka howlgashaa gobolka shabeellada hoose askartaasina waxaa muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn maxamed ibraahim barre waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyey saraakiisha guutada afar iyo tobanka oktoobar guutada afar iyo tobanka oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid kacdoon shacab afar iyo tobankii oktoobar ee laba kun iyo toddobiyo tobankii qaraxii zoobe ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaceen gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoon-yahaniinta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyey guutada afar iyo tobanka oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen sideed iyo tobankii kuwii aan isla galnay magaalada marko oo aan ka xoreynay nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxaa ciidankaasi ay noqdeen ciidamadii ugu horreeyey ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay kasoo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaano kale oo ay kamid tahay janaale awdheegle intoo dhan waa ciidamada kasoo shaqeeya ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin feero celinta loo sameynayay oo kuliyadda jaalasiyaad ku jiraan waa ciidamada kasoo shaqeeyay magaalada marka oo dadka deegaankana ay aada iyo aada kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaan ku dhashay marka arrintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaasi ay kasoo shaqeeyeen gobolka shabeellada hoosena aada iyo aad ayaynu u tabi doonaan aynu u xasuusan doonaan wanaagii iyo waxay soo qabteen weerarka ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ma ahayn midkii ugu horreeyey ee lala beegsado xero ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ee laysku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weeraro soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jenaraal dhagabadan ama loo yaqaano warshaddii hore ee nacnaca oo ku taalla degmada wadajir xilliyo kala duwan weeraradaasi oo ugu yaraan shan ahaa waxaa ka mid ahaa laba weerar oo ismiidaamin ahaa oo laysku dhex qarxiyey dhallinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay tobankii abril labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ay ku dhinteen shan qof oo ka mid ahaa dhallinyaradii askarta qoranaysay waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda shan iyo tobankii juun labada kun iyo koob iyo labaatanka kaasi ay ku dhinteen
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyskala dhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a redio xeryaha dhadhaab barnaamijka waxaad ku dhagaysataan toddoba dolba labada mawduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhagaysan karaan idaacadda fmka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada fmka hal eber todoba dhibic lix megaartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo walaaca ka muujinaya xaaladda bulshada qaxootiga ah kadib markii aad loo yareeyey irgaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jiray xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qiimaha qudaarta suuqyada xeryaha oo sare uka xoogan samaysay oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah kama marna xubintii shakhsiga oo aan toddobaadkan ku waraysan doono maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur qaxooti ah oo suugaan ka tiriyey heebsooca lagula kaco qayba ka mida bulshada barnaamijka dii rabi qadar waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah cabdisalaan axmed hay-adda cuntada adduunka w f b ayaa aada u yareysay gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jiray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo dhaqaale ahaan ku tiirsanaa garamaadka raashinka ah ay bixiso hay-adda cuntada adduunka ee w f b sidoo kale waxaa aada loo yareeyey gunalacageed la siin jiray dadka qaxootiga ah taas oo kab xoogan u ahayd bulshada qaxootiga ah haddaba si aan u ogaano saameynta ka dhalatay raashin dhimista lagu sameeyey qaxootiga ku jira xeryaha ayaa waxaanu warayshi la yeelanay maxamed cabdi culow oo ah guddoomiyaha xerada qaxootiga ifo oo ka warbixiyey xaaladda guud ee qaxootiga iyo saameynta mustaqbal ee ka dhalan karta raashinkan aadka loo yareeyey waxaan ahay jermanka guud ee xeradan ifo qaxootiga wuxuu joogaa muddo fara badan soddon iyo saddex san uu joogaa heerba heer buu soo marhayey waxaad moodaa maanta heerkii u dambeeyey inuu taagan yahay oo baahida qaxootigu aad ay u saa'idayso soona kordheen oo dad qaxootiga cusub imaadeen kuwa kaararka ka xirnaayeen oo hadda dowladda ay kaararka u furayso kuwa baahan oo la diiwaangelinhayo iyadoo intaas oo maxrad ay jirto haddane baahida qaxootigu waa saa'id maanta aad bay baahida u jirtaa waa tahay guddoomiye xilligan waxaa aada loo yareeyey karaamaadkii qaxootiga ay qaadan jireen bal arrimahaasi sidee bay bulshadan qaxootigaha u saamayn kartaa wallaahi cabdisalaalo waad garanaysaa baahidaas say u saamaynayso qof markii hore lix kiilo raashina qaadanhayay haddana laga yaaba saddex kiilo raashin in laga dhigay hadda waad garanaysaa oo soddon beri ku qadahaya waad garanaysaa culayska iyo dhibaatada ka jirto jakulada dadka ay qaataan sanadkan sanooyinka hadda waxaan qaadanayna siddeed boqol iyo konton hadda waxaa laga dhigay sida warkii ugu soo gaaray afar boqol iyo waxbaa la sheegay konton shilin miya meelahaas la sheegayay marka haddee jakulada hadday yaraatay raashinkiina uu isdhimay dabaahidii iyo culayskii waa dareemaysaa aad buu qaxootiga maartay culays baahi u dareemaya waxaan socdaa in dabcan toddobaadadii tagay ay soo ifbaxayeen in qaxootiga ay ka cabanayaan dibudejintii dalka saddexaad ee la siin jiray in xoogaa qoysas fara badan lagu yiri soomaaliya waad ku laabateen bal arrimahaasi iyo caqabadaha ka taagan wallahi cabdisalaanow arrintaa iyada waa la sheegahayey wayna jirtay dad badan oo cabanhayo saas noo imaaday way jirtay mar anoo maqan baa maarata waxaa yimid mudane faarax waxaa yimid gofanagii maarata gaarisa baa dhibaatadaas qaxootiga way gudbiyeen mudanahay u gudbiyeen waxay u gudbiyeen waxay u gudbiyeen gofanagi dowladda qaybaheeda kala duwan bay u gudbiyeen arrintaas marka cabashadeeda way baxday uncr iyo maxaa dowladda raas inta way gaarta waa arrintaas waxbaa ka jira waa tahay gudoomiye waxaad dabcan sawir guud ka bixisaa habka nolosha qoyskan qaxootiga ah haddii ay tahay kuwa dhowaan soo galay iyo qaxootiga horeba maadaama aad tiri garaamaadkii la siin jiray aad baa loo yareeyey waa sidee nolosha horta taa intaana gelin cabdisalaala waxaan rabaa taa kale inaan waxyar kaaga sheego bishan dhexdeeda waxaa nayimid wasiirka amniga ee dowladda kenya shir baan la galnay arrintaasaa laga shanqariyey wuxuu ballan qaaday wasiirka in laga bilaabo maalinta oo maalinta ayada uu nala fadhiyey laga bilaabo maalinta ayadaeh inaysan dhegihiina dambe maqli doonin qofaa guuray oo maarata qofaa guuray la yidhi kabaando maarata repatriation buu aaday buufis ku jiray qofbaa maxaan ku dhaha kabaaran kor saaran yahay arrintaas oo dambe ma maqlaysaan tilaabaan ka qabanayaa waanan waadna baxaysaan buuri ninkii rima buufiskaas helo dib uu bixi doona waddankii dibjuudku uu tegi doonaa marka waana u mahad celinaynaa sida wanaagsan ee wasiirka uu noola hadlay waanan rajaynaynaa maarata arrintaa inay dhaqan gasho oo wasiirka uu fuliyo ballankaasna waan ka haysannaa waa tahay n waxaan la soconnaa in sicir barar xooggan uu ka jiro n guud ahaan gobolka haddaan rabshadahan ka dhacayo in caasimadda ay dabcan saameyn ku yeelatay noloshii qaxootiga iyo isku socodkii ganacsiga bal caqabadahaasi isbiirsaday sidee baa looga dareemayaa xeryaha wallaahi niyahow arrintaas sixir bararka ah waa wax waddanka kenya keliya ma aha caalamka oo idil bay ka jirtaa dagaalka yukrein iyo maaragtay ruushka ka dhexdhacayaana loo sabaynayaa shidaalkii baa la waayey cuntadii baa gabaabsi noqotay marka arrintaas waa arrin culays oo caalamka odol haysatee wax kenya keliya ma aha aad ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi culow oo waraysi siiyey barnaamijka cawiyska dhadhaab oo noogu warramay isla gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale deeqbixiyaasha taageera gargaarka samafalka ee la siiyey qaxootiga ayaa tan iyo laba kun sagaal iyo toban ka cabanayay dhaqaale xumo xoogan oo laga dhaxlay caabuqii covid sagaal iyo toban oo dunida saameynta xoogan ku yeeshay iyo colaadaha u dhexeeya dalalka ruushiya iyo ukrein dhinaca kale mid ka mid ah dhallinyarada wakhtiga dheer ka shaqaynaya howlgallada lagu caawiyo qaxootiga ayaan ka waraysanay qaybaha bulshada qaxootiga ah ay saameynta ku yeelan karto raashinkan la dhimay raashinkan aadka loo yareeyey in badana meeshaan aan xaaladooyin badan oo qaxootiga ka dhaca aan gubjoog ka ahaa walaahi qaxootiga raashinka la dhimay waxay saameyn ku leedahay daddiyo badan saddex qayb ay weliba saameyn saa'id ay ku leedahay midda koowaad waxaa waa dadka waxay ku leedahay saameyn dadka qaxootiga cusub oo imaadeen oo aanan haysanin hoy iyo raashin midnaba ee quutaan dadkaasay aad u saameynaysaa oo inta ku cusub oo xitaa aan heli karin meelay raashin ay ka qaataan cid diin ay siinaysan aysan jirin mid kaleeto waxaa jira dad oo qaxootigan waqti sannado badan ku noolaa oo il kaleeto dhaqaale ay kasoo gelaysa aysan lahayn oon hay-adaha wax uun ka sugaayo cid dibadda u jirtana aysan jirin cidna oo siinaysa raashin meel kale ka helaayan aysan jirin marka waxa uun ku tiirsanayaan keliya waxay haayadda ay ka helaan ee lacagta yaroo bamajikoola la dhaho ee qaataan oo noloshooda ay ku maareen jireen marka lacagtiina waa la dhime raashinkiina waa la dhime marka dhibaatooyin badana wallaahi maciishadan aad u korortay oo qaali wax walba noqdeen marka dhibaatooyinkaas badan ee dadkaas kala kulmeen dadka kaleeto oo qaxootiga soddon sano iyo sanooyin kaleeto badan joogeen ayaga laftirkooda saameyn way ku leedahay laakiin way dhammaan dadkan kaleeto qaxootigan cusub iyo dadka kaleeto oo ku tirsan keliya bambajukuuladaas iyo kaarka waxay ka helaan marka dadkan waxway ka helaan dibadaha waxay ka helaan laakiin nolosha maciishada wax walba qaaliya noqdeen wax walba hadda meesha ma joogaan qaaliya noqdeen dadkan xoogaa dadka kale way ka jaanis fiican yihiin maadaama soddon sano ay joogeen dad qaarkood waxaa jira oo u baxeen oo maraykan iyo dalalkan kaleeto oo hodanka aadeen oo dhaqaale meelahaasay ka helaan marka laakiin dhibaatada heysata waxaa waaye nolosha ayagoo halkaas ee dadkaas waxay ka helayaan ayay wax walba maciishada qaali ay noqotay aysan ku filneen wax walbo xilligii coronavirus kadib wax walba lacagii dhaqaalihi xitaa waxay noqdeen way yaraadeen meelihii taageeroin laga heli jiray way yaraadeen marka maciishadan wax walba qaaliya noqdeen marka nolosha aaday u adkaatay qaxootigana tobankii sano ugu dambeysay xaalad adaga galeen raashinkii w f b waxay bixinayeen hoosaa loo dhime nolosha aaday u adkaatay iskoolada xitaa waxawaay waxbarashadooda tayadooda aaday u hooseysaa sanadihii ugu dambeeyey iskoolo badan oo waxaa la fura barefad ah oo lacaga lagu bixinayo oo ka waxbarasho fiican iskooladan babliga ah marka kuwaasna dadka qaar uma haystaan dhaqaale iyo ay ku bixiyaan iskoolada iskaga bixiyaan iskooladii kaleeto babliga ahaane waxawaay waxbarashadoodana aaday u hooseysaa dhanka kale caafimaadka xitaa laftirkiisa xitaa sidii hore ma ahan waxawaaye horaan waxaa furnaayeen goobo badan oo caafimaad ah oo xaafadaha ka furnaayeen qaxootiga marka noloshiis walahi aaday u adkaatee aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada wakhtiga dheer ka shaqaynayay gudaha xeryaha oo igu waramay isla xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari degeystayaal haatana waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanayay la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka adinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkanu marti iigu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaarkeed iyo qabyaaladda waxaad kale oo maqli doontaan qaybo ka mida khudaarta oo aad qaali uga noqday xeryaha qaxootiga saamaynna ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah iyo kuwa iibiya khudaarta ee xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar ayaa suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaar gaar ahaan kuwa lagu takooro qabiilka ama beesha ay ka soo jeedaan iyo dadka lagu fogeeyo duruufaha dhaqaale ee haysta waxaa kale oo maxamed uu maanse ka tiriyey dhibaatada ay qabyaaladda ku hayso bulshada soomaaliyeed maxamed ayaa waraysiga ku bilaabaya gabay uu u bixiyey gocasho iyo waxa uu ka hadlayo gabayga gocasho waxaa igu sababay waxaan arkay bulshada soomaaliyeed oo islaama oo soomaaliya oo dee saaad u labisato labisan saaad u cunto wax u cunaan ma garanaysaye kaa taajirsan barkood oo la faquuqayo ama isir ha lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo bulsho soomaaliyeed waxaana gaf aada u weynaa in qof islaamah oo diinta islaamka sheeganaya haddana soomaaliya inaad isir ahaan ku faquuqdid gaf aada u weyn weyaan marka soomaalida inta badan baan arkaa marka iyagoo la faquuqayo dad badan oo bulshada soomaaliyeedah oo isir lagu faquuqayo dadkaasaan marka ugu hiilinayay oo soomaalidan kala hadlayay waxaas dad siman baynu nahaye isir ma kala dheerin haddaan soomaali nahay qof qof ka abtir wacan ma laha marka waxaa weeyaan intaanbaan soomaalidu sheegayon ku lahaa waxaas iska daaya oo dad isku duuban noqda waa tahay haddii aan guda gallo abwaan gabayga gocasho muxuu odhanayaa waxay odhanaysaa soomaalihay dad lagu goobtay oo guulan baa jira gacalkii nimuu maagay oo geer qabaa jira godab aynan qabin baa intaa lagu guhaajaaye gardarriya waxaa lagu wadaa caytin gooniyahe xumaan aynan gelin baa intaa lagu gubayaaye gebil iyo walaal baynu nahay aan isgoyn karine aflagaada nagamay geyaan gebi ahaantoode inay lagu gafaayaan arkaa goorya ayaane ha yeeshee markii aan tashiga gees kastaba eegay markii aan gorfeeyey in badan gooni ku ahaaday waxa aan guddoonsaday inaan gola ka sheegaaye gibilkooga doorsamay dadkaa wadageliiliyeysan ilmo gobole ciil lagu guntamay gooha demi waayey gaajadii xanuunka ay qabaan gooha cadhadooda malaha godobta ay haabsadeen garanba maayaane nabsiguna ma gaabshe dhaqsuu gebagabeeyaaye afartaa godkii aan bartiya garashadaydiidhe guulaha kumahadsane murtida gumaradeediidhe gedihii qamaan iyo naxwihii gabayga qorleexdhe cabdiguya gargeylkii shaqlane guradhigii daahir sayidkuba galkuu degi jiriyo girigirtii siidhe maxamuud shaxduu ii goglaangowda ku hayaaye guleeyeen haddayee hiduhu waa maguuraandhe umadyahay gawaantee caqliga geedka laga saaray umadyahay wanaaggii gambidee xumaha goobaysa ummad yahay dulmiga gaacsatee gamaasan ee jiifta ummad yahay wixii ay galeen aan ba garanaynin ummad yahay gar eexiyo xumaan tale ku goynayso ummad yahay jahligu gowracee diinna garanaynin hagafina wixii aad gasheen goordambuu imane gumaysiga dadka lagu hayee geedhka lagu ooday guurkii dadka laga xanibe gaarka laga yeelay gabdhahooda nimankaa la yidhi cidinayeyn guursan ganacsiga dadka laga xayiray ee gudinta mooyaane hadday gaari karayaan badday geli lahaayeene gelinkulama joogeen hadday guuri karayaane gabashay ku wada nool yihiin dhiigna mayn gelina inay geediyaan bay rabaan gebi ahaantoode gocor baad ku sheegteen midgiya geedxun iyo jiice gunaadkaay qabaan waa midaan laga gayoonayni ha yeeshee gaftaal baad badeen oon la garanayne intaa waa la gaasirahayaa gooryaa leyle gaalana ma yeesheen sidaa loo garbinayaaye anna waxay gubaayee hurdiya gamaca ii diiday sida loo galaayaan arkaa gebi ahaantoode ka gudbaay wax laga guuray baad daba guclaysaane xaajada guracan iyo dulmiga guudka laga saaray garashadan la weydeeyey ee gubatay ee oyday gartii ee xal loo naqay asaan laga garaabaynin gunaadkeeda hoosiya halkay idinla sii gaadho goor aan fogayn buu nafsigu soo guntamayaaye ninkii geesinimo sheegtayow adiya gaarkaaga inta xumaha loo wada guntaday laysna gaadhsiiyey gefka dhacay cuqaashii xataa gow kamee horane culimmadu inay gaabsadeen waa ged la hubaaye gurboodkiiyo haweenkuba iyana way gabbanayaane waxba gabaygayaan sii wadina waxaan go-aankii ah geed sare ninkii waabiyo hoostu waa gubade sida xabashi goosana ayaad gebagabayseene guluf iyo dagaal uma harsana lagu gumaadaaye wixii aad gasheen waad gasheen waadna gurateene guulaha ka yaaboo xumaha gooni ka ahaada halkaa haddaan uga soo gudubno gabaygii ahaa gocasho waxaa jira maanse kale oo aad u bixishay godob jacayl oo iyadana si ula xidhiidha faquuq inkastoo aanay ahayn qof lagu faquuqay qabiilkiisa ama dhalashadiisa laakiin ay tahay qof lagu faquuqay sidaa aad ii sheegtay hanti la-aan ama awood la-aan dhaqaale bal taana wax iiga sheeg iyo qisada ay ku timi godob jacayl qisadeeda saxda ay ku salaysan tahay waa nin dhallinyaro ah oo intuu gabadh u hawooday gayaankii ah haddana macnataayay jeeb qadheer ku dhacay oo xoogay wax isla waayey laguna faquuqay oo lagu yidhi xalli jiray haddaadan lacag haysanin ma geydid gabadhanada marka hadda gabaygii hore gocoshaan kasoo hadlaynay oo kale soomaalida isirka lagu faquuqo ka hadlayay marka faquuqa soomaalida ama isra lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo labadaba waa mid jirta marka maansadan wiilka gabadha marka dambena dee wuxuu sheegayaa inuu waxba isla haynin maadaama la faquuqay waxaan kuu awoodon duca ka hayna malaha buu leeyay marka dambe marka maansadu maxay odhanaysaa maansadu waxay odhanaysaa ma og tahay go-aanada rabbigeen u gaarka ah qofna lama gorfeeyo wacad lama guntaday iyo gobus weyde dhaaxuu kala geeyey calaf oo badan geeyo uguboo gaaroodii roob helay keligeed galgalatee badan gabadh sureeriya geesi damacsanaayoo ilga muuran daymada gaatan eegis mooyeen gadafkala dhex yaaloo geedgeed ku maran oo gufaacada ku rayn laha laama kaga gadaamiya dhaaxaa mangaamuray laga gooyey ubaxuu ku gadaayay rucubtoo dul gowriiro sooraan iyaduba gun iyo xidid dabayaala goobtaoo ma ogtahay geeyaankiyo goobtiiyo kolkaad baran waa wax kaagu weyn oo doonis laguma gaadhee hadday garashadeenniyo wixii gaabtay gaabteen guuxa laabaheenniyo isgafeen qoraalkuna riyo gubatay mooye efka lama gediyayo gadaalbu ku noolaan keenna geeridayse ishurraya guddoon samir adna kuu gardhigashada adna way garawshaha godobtanu duruufaha saboolkiiyo gudhnaanshaha gardaradana dookhii isku gegay gelgelimaha gabayoox wadhnaa iyo wax la eedda galabtaan gaadhiga ku kulaniyo golojoogsigii baday afku inuu ku dhaha gabadh inkastoon guyaal badan cishqigeenni gaamuray aynu soo gardaardinnay balse godobta maanta ah gafka iyo guhaadkiiyo waxaa laygu gaasiray mar haddaad gawaadhiya gini dollar haysanin ma geydida ka dheerow waxaa tahay gun iyo liid maraggana garaadkiiyo dantii guursan maysida ha gaboojin igu tidhi iyo garashada alayd ee waxaa iga go'i kara gunya aan ka leeyahay oon kugu gelbinayaa duca aan ka soo guray xubno gacaala awgaa ilmadii galshaysay soo garaara raacdada geyngeynta dhabankee gob aan tabar u waayaay nasabay ha gebidhicin gaydhiya ha mudan ciil ninaan gudin abaalkaa gogolkulama seexdo ninaan garan wanaaggaa kaama fura guntiinada qof adaad u gargaartood gacan qabata mooye adduun goomanaan iyo gacan aadmi kuma bado gallad iyo barwaaqiyo guri khayrla mooye geedigaaga waayuhu goob abaara kuma furo farxad aan gudhayn iyo lib aad gaadha mooye dharaaruhu guhaad iyo waxaad gocota kaa jire kolka gacal iswaaye gablamaan xusuusuhu waxa la isku galay iyo barashadu ma guurtee gedaan kula jeclaa iyo si aad garan u nolow haddii aan halkaa kasii ambaqaadno maansada cusub ee qabyaalada ku saabsan adoo maansooyin horena tiriyey bal tan iyo waxay ku saabsan tahay iyo kuwii hore waxay kaga bedelan tahay haddii aad ii sheegto abwaan maansooyin badan oo qabyaaladda ka tiriyay way jiraan tanse iyadu qabyaalad waxay tahay ayay kasii hadlaysaa inay wax quranaho uraya ay tahay bay ka hadlaysaa maansadu waxay odhanaysaa markaad kala qaybsantihiin qoliyo qolo kala tihiin hilbaha aan kala qalmayniyo qaraabo ayaa tihiine markuu naxla idin qoqobo qabyaaladdu qurunsana wanaagga markaad qalay qow iyo haar kala dhacdaan samaha qaydkiisa iyo markaad gobonnimo qubtaan inayba qoys gaara tahay qoon iyo nabar aad ah iyo qaniyo sokeeye iyo qardoof isu geysataan bilaash isku quursataan qabyaaladdu qurunsana qurumaha dunida iyo qayrkiin idinkoo u liita haddayn garashadu qorshaynin xiskuna qaanshaynin ficni afkuna nabad uun ku qowlin qabyaaladdu qurunsana qabkiiyo isla weynidiinna quwaddaad isku leedihiin sidaad isku kala quftaan khasaaraha uga heshaan qofkii dad idinku xigay markaad wada qowracdaan qalbigu quusuu ifaraye qabyaaladdu qurunsana quus yahay waan daalayaaye haddaad wax ku qaadanayso soomaaliya qiiro yeesha qaynuunka iyo diinta raaca kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale xeryaha qaxootiga waxaa aad sare ugu kacay qaybo ka mida khudaarta oo ah waxyaabaha ka baxa dalkan kenya oo markii hore uu qiimahoodu jabnaa qiimo kororhka ku yimi khudaarta ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka qaxootiga ah iyo dadka ganacsatada ah ee khudaarta iibiya barni siraad oo ah hooyo ka ganacsata khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta ee uu qiimahooda kordhay tayo khudaar qiimaheeda aad buu u kacay meelaan oga hagaagnaan garan la-nahay qeybna way hadda maarata way roon tahay oo sida hore way kasoo caga dhigatay marka sida hadda toonta basasha xawaajiga maaragtay basbaaska oo kaleeto bilibiligay dadka dhahaan kuwaas kor bay u kaceen qiimo aana weliga naga aanan ku iibsanin aanan nagu soo gelin bay hadda kusoo galaan oo qaali ah oo aad bay u kaceen waxa saameynayaan hadda waan garan lahayma doolarka baradhada awalkeeda hor iyo yaanyada qaali bay ahayn laakiin hadda qiimahooda hoos buu u yar dhacay qiimaha basasha oo kaleeto qiimaheeda iyadaaba marka hore waxay ku imaan jirtay toddobaatan shilin hadda waxay ku imaanaysaa boqol iyo afartan shilin marka taa ayada xadka wayba ka baxdayba toonta oo kaleeto waxay ku imaan jirtay saddex boqol iyo konton hadda waxayba ku imaanaysaa shan boqol iyo konton shilin xawaajigaa kuu imaaday saddex boqol iyo konton buu ku imaan jiray sideed boqol buu hadda ku imaanayaa barne waxay sheegtay inay ka ganacsato ahaan dareemayaan saameynta ka dhalatay khudaarta qaaliyowday uuna aad u yaraaday iibsigeedu iyadooo saameynta ay qayb ka tahay sida ay xustay lacagihii gunada ah ee la siin jiray qaxootiga oo kalabar in ka badan la dhimay wallaahi si saa'id bay noo saamaysay khudaarta jukulla arkaysa dad aan waxba haysanin oo danyarbaa iskaga noolaa oo iskaga adeegan jiray oo maaragtay ilmaha ku korsanhayay marka dadka asaga hadda qiimeynteeda hoos markay u dhacday aad bay gacantooda dhulka u taabatay marka haweenka koley magaalada bebaleeshinkeeda haweenka iskaga badan oo haweenka hooyo waayo oo guriga hooyiga iyadaa gacanta ku haysa marka saa'id bay hadda haweenka iskaga calaacalayaan oo maaragtay hadee jukolada waa nagala dhimay iyadoon baaban wax ku celceshinaynay waxgadashadiina way yaraatay oo saa'id bay u yaraatay oo dadkii maarata macaashada mar hadday kor u kacday waxgadashadii weeba yaraanaysaaba saa'id bay u yaraanaysaa qudaarta waxaa laga yaaba maanta inay ii imaato aan waxbaba ka gadan haddana aan xareeyo oon dib u xareeyo maaragtay waxaana waxaa keenaysa macaashadiioo kor u kacday doolarkiioo kor u kacay jukoladiioo la yareeyey dadkiio asagana haddee shilinba aan haysan oo qaxooto iska tabartiisa iska leceb saqiir ah
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
barnaamijka cawiiska dhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere dhegaystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xeedib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaana allah
injabawa qofkaagu markuu ka jiro dhuldheere